Have a beautiful day.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington waa aroor arbaco ah bisha nofembarna waa soddon sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogeyna v o a somaali dotcom saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falasiin xabdi iimaan qodobada idaacadeenna ku dhagaysan doontaan saakanaha waxaa ka mida mucaaradka puntland oo soo saaray qodobo ku aadan doorashada
ururada siyaasadda ee puntland waxay isla qaateen in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb galaan doorashada oo ku dhacda si xor iyo xalaal ah balse waxay isla garteen in qodobada hoos ku xusane ay muhim u yihiin in la fuliyo ka hor diiwaangelinta iyo doorashada
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan soomaalida toronto iyo booliiska oo ka wada shaqaynaya siday xogaha u wadaagi lahaayeen neyto oo sheegtay in yukrain ay ka caawinayso dayactirka adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha dowladda masar oo ka ergeynaysa xaaladda dalka liibiya iyo warar kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin afriyo iyadoo ay socdaan banaanbaxyo ay dadweynaha shiinuhu kaga soo horjeedaan siyaasadda aan dulqaadka lahayn ee xanuunka covid sagaal iyo toban ee dowladda shiinaha ayaa dhinaca kalena waxaa socda dagaal dhinaca baraha bulshada ah oo shiinaha ay wadaan waxaana ay caqabadi soo wajahaysaa awoodda faafreebka shiinaha ee loo yaqaano derbiga dabka ah ama firewall agaasimaha hay-adda human right watch waaxdeeda shiinaha sophia richardson ayaa sheegtay in saraakiisha shiinaha ay u muuqdaan in ay qaadanayaan nidaam hoos loogu dhigaya tiknolojiyadda si loo xayiro hadallada internetka la soo gelinayo iyadoo banaanbaxayaashuna ay sameeyaan qaab ay fariimahooda uga dusiyaan faafreebka dowladda richardson ayaa u sheegtay v o e da inay booliiska dadka ay waddooyinka ku istaajinayaan baabuurta dadweynahana ay ku joojinayaan iyagoo ka qaadaya telefoonada gacanta hubinayana inay ku jiraan fariimo muuqaalo ama qoraallo ku saabsan banaanbaxyada dadaalada ay maraykanku ku doonayaan inay ku qaboojiyaan xiisadda u dhaxaysa dowladda turkiga iyo fallaagada kurdiyiinta ayaa u muuqda kuwa aan saameyn yeelanaynin labada dhinac ayaa diidan inay xiisadda qaboojiyaan waxaana looga digay in dagaalkooda ay isis uun faa'iido u tahay saraakiisha difaaca iyo militariga maraykanka ayaa sheegay inay xiriir joogto ah la sameynayaan turkiga isbahaysiga nato iyo kooxda kurdiyiinta ay hogaamisay jabhadda s d f ee maraykanka ay iska kaashadaan la dagaalanka isis afhayeenka isbahaysiga maraykanka ah ee la dagaalanka isis ayaa fariin email ah oo uu soo diray v o a ku sheegay in aysan ilaa iyo hadda u muuqan xiisad soo yaraanaysa wuxuuna ugu baaqay labada dhinac in si deg deg ah xaaladda loo qaboojiyo
ururada mucaaradka waxaa layla hadlay warbaahinta ayaa
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington ururada mucaaradka puntland ayaa soo saaray qodobo dhowr ah oo ay uga hadleen doorashada soo socota ee puntland iyagoo talooyin u soo jeediyey dowladda warbixintan waxaa garowa nooga soo diray waryaheena nuux muuse birjaab
ururada mucaaradka waxaa layla hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay qodobo shuruudo ah oo ay sheegeen inay ku xiran tahay hirgalka nidaamka doorashada qof iyo cod ee golayaasha deegaanka oo qorshuhu yahay inuu ka hirgalo degmooyin badan ismaaciil siciid aw muuse oo ka tirsan ururka sincad ayaa saxaafadda u aqriyey war murtiyaadka ay soo saareen isagoo ay garab taagan yihiin qaar ka mida madaxda urur siyaasadeedka ee mucaaradka ah ururada siyaasadda puntland waxay si mug iyo miisaanle uga qayb qaateen doorashadii saddexda degmo ee eyl ufayn iyo qardho taasoo ujeedku ahaa in dadka puntland dib loogu celiyo talada oo ay iyagu doortaan ciddii ku mateli lahayd fagarayaasha siyaasadda ururada siyaasadda ee puntland waxay isla qaateen in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb galaan doorashada oo ku dhacda si xor iyo xalaal ah balse waxay isla garteen in qodobada hoos ku xusane ay muhim u yihiin in la fuliyo ka hor diiwaangelinta iyo doorashada in la kow qodobka koowaad in la dhammaystiro xubnaha ka dhiman maxkamadda dastuuriga ah labo in la bedelo nidaamka liistada xiran ee doorashooyinka xildhibaanada golaha deegaanka lagana dhigo nidaamka liistada furan saddex in la dhimo tirada xildhibaanada golaha deegaanka ee degmooyinka afar in ururada siyaasadda fursad loo siiyo inay u diyaargaroobaan diiwaangelinta codbixiyaasha shan in diiwaangelinta iyo doorashadu si siman hal mar uga wada dhacdo dhammaan deegaanada puntland lix in deegaanada doorashadu aysan ka dhici karin heshiis siyaasadeed laga gaaro ka hor inta aysan diiwaangelintu bilaaban kulan ay ururadani mucaaradka ku lahaayeen magaalada garowe saddexdii cishe ee ugu dambeeyey ayay sheegeen inay ku gaareen qodobadan ay doonayaan in wax laga qabto waxaana uu ku soo aadayaa hadalkan xilli xukuumadda iyo guddiga kumeelgaarka doorashada ay ku howlan yihiin hirgelinta nidaamka doorashada qof iyo cod oo ka hirgala degmooyinkii ugu badnaa ayna wadaan wacyigelin iyo tijaabooyin nuux muuse birjeeb v o a garowe
magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa xalay fiidkii ku geeriyooday allaha u naxariistee majaajiliista cumar cabdiwaaxid aadan oo ay dadku u yaqaanaan abwaan geesi kaasoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ku xanuunsanayay cisbitaal ku yaala magaalada nairobi abwaan geesi oo ahaa abwaan dhallinyaraah ayaa waxa uu sameyn jiray riwaayadaha iyo filimada dhallinyarada madadaaliyaha isagoo horeyna u jiray riwaayado dhanka wacyigelinta arrimaha bulshada ku saabsan cabdishukri maxamed jaamac oo ay saaxiibo dhow ku ahaayeen dhinaca jaleynka iyo samaynta riwaayadaha islamarkaana ay ehel dhow yihiin abwaangeesi ayaa geerida abwaanka waxa uu uga waramay waryaheena nairobi qadar maxamuud xareed
waa mahadsantahay qadar maxamuud xareed walaalle horta janniya naxariista allah siiyo wuxuu ku jiray shan beri buu ku jiray habeenkii lixaadna wuu go'ay walaalle wuu xanuunsanayay muddooyinkan dambe weliba bishaan hadda caaway soddonka ah buu uu xanuunsanayey shan beri buu istaalku ku jiray intii kale laakiin bukaan socod buu ahaa annaguse waxaan isbitaalka la gallay waa markaan dambe uu soo dhacay weeye intii kale bukaan socod buu iska ahaa walow uu soomaaliya ka yimid asagoo oo fiican aan isbitaalna u imaane u yimid arrimo asaga u khaasa laakiin godkiisaa ka qodnaayo qofku ma socdee godkaa socdaa la odhan jiray sidii baana dhacday walaalkay allahu naxariista marka ma xanuun degdegu ahaa mise xanuunno hore ayaa jiray oo abwaanka uu la xanuunsanayay markii hore waxay noogu sheegeen malaria noogu sheegeen iyo egfishinka dhiigga weliba laakiin kan mid degdegu la soo dhaca marka hore bukaan socod bu iska ahaa laakiin waa soo dhicistu waa intaan dambe oo hadda isbitaalka uu ku jiray baa xaaladdan adag soo kordha marka i c u in la geliyey ayaad ii sheegtay marka i c udu xaaladdaas dhakhaatiirtu maxay idinkugu sheegeen ay u geliyeen i c uga waxaa khadarow beerka wadnaha beerka iyo labada keliyood iyo beeryarada baa fadhiistay kabacdina wadnihii baa bilaabay inuu dhaco asna la tacaalidu sidaasaa i c u keentay inuu saboot uu siiyo oo xoogaa wadnihii caawiyo saasaa keentay maalmihii ugu dambeeyena wuxuu ku jiray xaaladdaas ku jiray i c u ku jiray ilaa uu naftu ay ka dhacaysayna i c u ku jiray dadku inta badan iyo dhallinyarada waxay u yaqaanaan abwaangeesi bal magaciisa saddexaad muxuu ahaa waa cumar cabdiwaaxid aadan faarax salowey nin noocee ayuu ahaa dee sanadihii u dambeeyey waa isagii ku soo caanbaxay mujaajilada iyo dhinacan dadka in la madadaaliyo isagoo dee barnaamijyo badan oo waxtar u lahaa bulshada samaynayay bal intaad ka taqaanaed cabdi shugri maadaama dee saaxiib dhow ehelna aad ahaydeen nin noocee ayuu ahaa abwaangeysi waa mahadsantaha khadar mar kale walaalle wuxuu ahaa horta nin qalbi xaaran buu ahaa oo wanaagsan oo soomaali jecel buu ahaa gabaygiisii haddeer ugu dambeeyey wuxuu ka tirinayey qaraxyadan muqdisho ka dhacayey buu ka tirinayey oo waa la heli karaa wuxuu ku jiraa muxuaha baraha bulshadu ku jiraa wuxuu ahaa majaajilayste wuxuu ahaa hal abuure wuxuu ahaa weliba asagu suugaanyahantu ahaayo dhinaca dhaantooyinkana wuu samayn jiray nin wuxuu ahaa firfircoon buu ahaa dadka weliba marna samafalu ahaayo dadka tabaalaysan laftigooda dad badan oo codkoodu meel dheer gaarin ayuu bannaanka u soo dhigay sidaasuu ahaa ifkana wuxuu uga tegey afar gabdhood buu uga tegey ifka marka xakuu ku soo baxay markiisi hore fanka iyo adeegyadan mujaajilada xakuu ka soo bilaabay wuxuu ka soo bilaabay magaalada nairobi buu ka soo bilaabay horta suxufina wuu ahaa oo raadiyo codka nabadda waa u shaqaynayay oo gaalkacyo buu u shaqaynayey oo halkaasuu mar wariye ka ahaa markii dambena dhinacan majaajiladu ku soo biiray labadii kun iyo afar iyo tobankii shan iyo tobankii lix iyo tobankii meelahaas buu si fiican u soo caanbaxay ayaamihii dambena dhinacan iyo turkigu ka soo muuqmuuqday si fiican nairobi buu ku soo baxay nimankan la yidhaahdo weliba kaafi cabdi iyo ismadhaanto buu la jili jiray halkaasu ku soo baxa xaalkeennu niyahow haddee annagu dad islaam oo baan nahnay oo in la dhimanayo waan ognah waa aad baan muxuu ahaa uga murugooday inkastoo anigu aan kaga fiicnaa isbitaalka aan kula jiray oo walaalkay habba xaalkuu marayo aan la socdayo ilaa naftu ay ka dhacaysay waan dul taagnaayo markii ay ka dhacaysay waan u jeeday oo wadnihiisu lowga uu noqdo ama soo dhacayba waan u jeeday kii isku duweyna waan ahay waxaan leeyahay dee samir iyo imaan allah naga wada siiyan leh
kaasi waxa uu ahaa cabdishukri maxamed jaamac oo saaxiibo dhow iyo ehelba ahaayeen abwaan geesi oo ku geeriyooday magaalada nairobi wuxuu u warramayay waryaheenna qadar maxamuud xareed soomaalida magaalada toronto iyo booliiska ayaa ka wada shaqaynaya siday xogaha iskula wadaagi lahaayeen si wax looga qabto dhibaatooyinka haysta bulshada xiliyadan dambe waxaa soo kordhaya kulamada ay yeelanayaan booliiska iyo soomaalida toronto warbixintan waxaa magaalada toronto nooga soo diray waryaheena xuseen nuur xaaji dad badan ayaa u arka wada shaqayn dhab ah oo dhex marta booliska iyo soomaalidu inay wax ka qaban karto dhibaatooyinka haysta soomaalida gaar ahaan dhallinyarada dhowr mar ayay kulmeen soomaalida iyo booliska bishii lasoo dhaafay kulamadaas dhammaan waxaa looga hadlay sidii labada dhinac ay iskula wadaagi lahaayeen xogaha ayna uga wada shaqayn lahaayeen soo afjaridda dhibaatooyinka haysta dhallinyarada waa kan yaasiin abiikar oo ah suxufi muddo degan magaaladan toronto oo ka hadlaya arrinkan xasan run ahaantii waa muhiim in xogaha ay isdhaafsadaan jaalida soomaalida ku nool magaalada toronto iyo booliiska sababtoo ah sidaad la socoto waxaa jira dhalinyaro soomaaliyeed oo magaaladan toronto siyaabo kala gedisan loogu dilay ilaa iyo maantan aan intooda badan la xalin sida ay dilkaas u dhaceen dhowr mar oo ay booliiska arrimahaasi ka hadleen waxa ay sheegeen inay inta badanba wax xooga ka heleen jaalida soomaaliyeed taasina ay keenayso in ay aysan xalin karin dilalka markaasi balse waxaad moodaa hadda in sidii hore aada uga fiican tahay maadaama ay wada shaqayn ka dhexaysa booliiska iyo jaalida soomaaliyeed islamarkaana xogaha ay isdhaafsanayaan dadka ku nool magaalada toronto si aad ayay usoo dhaweeyeen wada shaqaynta maanta ka dhexayso booliiska iyo iyo jaalida taasina waxa ay runtii ay sahlaysaa in la xaliyo dhibaatooyinka hore u dhacay oo ilaa maanta aan xalka laga helin mustaqbalkana dhibaatooyinka dhici doonaan xal looga helo waxaa jira hooyooyin u midoobay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhallinyarada kuwaasoo horey caruur looga dilay dalkan hooyooyinkaas ayaa si joogta ah ula kulma booliska shamse cilmi waxay ka mid tahay hogaanka hooyooyinkaasi oo xili sii horeysay heshiis wada shaqayn ah wada saxiixday booliska magaaladan toronto shamse waxay sheegtay in heshiisyadaasi uu meesha ka saarayo in labada dhinac ay isku eedeeyaan wada shaqayn la-aan waxayna noqonaysaa waxawaaye communitigeena sidii aan booliiska waxa anaga sida annaga aan rabno inay booliiska ee booliis ahaan noogu sameeyaan nad ayaga tooda ay rabaan wuxuu ka bedelaha waxay tahay mar dambe inaan la is eedeynaynin nin walbaaba uu og yahay dariiqa uu qaadanayo ama waxa uu qaadanayo ama waxa waxa waajibkiisa ay tahay waxa laga rabo aniga waajibkayga maxaa waaye ase ka waarid ahaan ase ka community ahaan maxay hata waajibka uu booliiska leeyahay ama ka jiif ahaan uu leeyahay maxay tahay ayagana taasay ka ka matalaysaa mahad cali yuusuf waa madaxa ururka midaynta ee ka shaqeeya arrimaha bulshada oo ka dhisan magaaladan toronto wuxuu qabaa in wada shaqaynta boolisku ay muhiim tahay balse soomaalida dhexdooda looga baahan yahay inay xaliyaan dhibaatooyinka haysta oo ay ka mid yihiin dilalka dhallinyarada anigu aragtooda waxay tahay in kulamadan la badiyo laakiin kulamadan keliya ma aha kulamada laga yeelanayo ciidamada booliiska keliya markaas xalka ma keeni karo booliiska keliya waxa weeyaan xalka waxaa keeni kara wadashaqaynta booliiska waxbarashada dadka ka shaqeeya waxbarashada waxaa keeni karo mataqaanaa communitiga inay naftigood ay wada si gooniya u wada hadlaan gaar ahaan communitiga soomaaliyeed inay gooni intay u wada hadlaan dhibaatooyinka dhexdoodna aan xallinin waxaa hadda isleynahayo ciyaalkayga weeyaan oo mataqaanaa oo xabadaha isku haysta oo marka annagu problemka waxbaan ka xallin karnaa soomaali badan ayaa rumaysan in durba natiijo wanaagsan ay ka soo baxayso xog isweydaarsiga bulshada iyo booliska taasoo wax badan ka bedeli karta dhibaatooyinka jira xuseen nuur xaaji v o a toronto
dowladda masar ayaa waxa ay sheegtay in ay baadidoon ugu jirto xal u helidda xiisada ka taagan dalka liibiya ka hor dhammaadka sanadkan mas-uuliyiinta dalka masar ayaa isku raacsan in madaxda dowladda liibiya ee midnimada qaran waa madaxweynaha liibiya cabdixamiid al dabiiba uusan dhammaysan xilka inta lagu guda jiro doorashada dalkaasi warbixintan waxaa qaahiro nooga soo diray waryaheena xuseen saxnuuni
arrintan ayaa timid xili guddoomiyaha baarlamaanka dalka liibiya caqiila saalixa uu qaahira kula kulmay madaxa golaha sare ee dalka liibiya khaalid mishri si xal loogu raadiyo khilaafaadka dastuuriga iyo shuruudaha doorashada madaxtinimada ee dalka liibiya ra-iisul wasaaraha xukuumadda midnimada qaran cabdulxamiid dabiiba ayaa mar kale soo jeediyey eedeemo iyo dhaleecayn ka dhan ah baarlamaanka dalkiisa oo taageeray xukuumadda fatxi baashaqa cabdulxamiid dabiiba ayaa carabka ku adkeeyey in uu diyaar u yahay wadahadal iyo in doorashada la qabto iyada oo la raacayo dastuurka dalka liibiya isagoo ku eedeeyey garabyo ka mid ah kooxaha dalkiisa inay doonayaan carqaladaynta dhabaha doorashada dowladda masar oo dadaal badan ku bixinaysa xal uhelidda xiisada dalka ay jaarka yihiin ee liibiya ayaa la kulmaysa caqabado uga imaanaya dalal kale oo danaynaya arrimaha liibiya sida turkiga iyo reer galbeedka haddaba shaah caydiid obokor oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya sababta xukuumadda kaahira ay u doonayso in ay xal u hesho xiisada dalkaasi liibiya runtii masar iyo liibiya waa laba dal oo walaalo ah oo istaraatiiji ahaan geobolitical ahaan dimuqraafi ahaan xataa culture ahaan economy ahaan bowdharka xuduudda labada dal la wadaaga waxyaabahaasoo dhan iyagoo wadaaga haddana amniga qowmiga dalka masar mudnaanta koowaad bay u tahay liibiya maadaama ay dowladii dhexe liibiya awooda badneed ay meeshii ka baxday islamarkaana ay suuragal tahay kooxa dad iyaga ka ganacsada ama argixsadii inay kaga imaan karaan liibiya iyagoo arrimaha ka cabsi qaba ayay ku qasban yihiin in arrimaha liibiya ay farageliyaan islamarkaana ay qeyb ka ahaadaan siyaasadaha liibiya sidoo kale waxaa xusid mudan sidayn wada ogsoonnahay liibiya waa dowlada koobaad ee africa ugu shidaalka badan arintaa laftirkeega iyagoo danaynaya islamarkaa shaqaalo badan oo masaariyo dalka liibiya ka joogaana taas waxyaabahaasa keenaya in masar ay qeyb ka ahaato islamarkaa xuduuda badda taariibka yurub uu aada uga socdo badda cad marka runtii masar mar walbay ku qasbantah in arrimaha liibiya ay fargeliso qeybna ka ahaato sugidda amnigeega arrimahan ayaa imaanaya xili dalka liibiya ay ka jiraan laba xukuumadood oo iska soo horjeeda kadib markii baarlamaanka dalkaasi ra-iisul wasaare u doortay fatxi baashaqa halka ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi cabdulxamiid dabiiba uu diiday inuu xil ka wareejiyo xuseen saxnuuni v o a qahira
isbahaysiga gaashaanbuurta nato ayaa talaadadii sheegay in ay ka caawin doonaan ukrain dayactirka kaabayaasha tamarta ee sida weyn ugu burburay duqeymaha ruushka xogayaha guud ee neto ayaa isna sheegay in ruushka uu qabowga xilligan jiilaalka u adeegsanayo qaab la mid ah hubka dagaalka warbixintan waxaa london nooga soo diray wariyaha b o eda ridwaan xaaji cabdiweli
sida ay qortay wakaaladda wararka ee royters ruushku waxa uu qaadaya weeraro culus oo gantaalo ah oo uu ku bartilmaameedsanayay saldhigyada dhaliya korontada ukrain iyo kaabayaasha uu kuleylyuhu ka mid yahay toddobaadyadii ugu dambeeyey ukrain iyo xulufadeeda waxa ay sheegeen in weeraradaasi ay yihiin olole ulakac ah oo lagu waxyeeleynayo dadka rayidka ah ruushka waxa uu isticmaalayaa gantaalaha arxandarada ah iyo weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si uu ukrain uga dhigo qabow iyo mugdi xilligan jiilaalka xogayaha guud ee nato jens stoltenberg ayaa sidaasi yidhi xilli wasiirada arrimaha dibadda ee isbahaysiga ay soo gebagabeynayeen wadahadaladii ugu horreeyey ee labadii maalmood ee lasoo dhaafay uga socday caasimadda bukarest ee dalka romania madaxweyne valadimir putin waxa uu isku dayayaa in uu xilligan jiilaalka ah ee qabowga ah u isticmaalo qaab hub dagaal ah si uu dadka ukrain ugu qasbo in ay qabowga ku noolaadaan ama ka cararaan dalka stoltenberg ayaa sidaasi ku sheegay shirkiisii jaraa'id wasiirada arrimaha dibadda ee nato ayaa ballan qaaday in ay kordhinayaan taageerada siyaasadeed iyo tan gargaarba inta ukrain ay u baahan tahay in la caawiyo ukrain waxa ay ku boorisay xulfadeeda reer galbeedka inay ka caawiyaan nidaamyada difaaca hawada si looga hortago weerarada uga imanaya ruushka maraykanka ayaa ku dhawaaqay in uu bixin doono saddex iyo konton milyan oo dollar si loogu soo iibiyo qalabka korontada ee ukrain maxamuud carab waa saxafi madax bannaan oo horey ugu noolaa dalka ukrain haddana ku sugan dalka jarmalka waxa uu si dhow ula socdaa xaaladaha sii qallafsanaanaya ee dalka ukrain aada iyo aad baad walaal u mahadsan tahay xaaladda ukrain way ka adag tahay sidii hore sababtoo ah ruushku waxa uu qaadayay weeraro culus toddobaadadii u dambeeyey waxaanu ku beegsanayay kaabayaasha sida kuleyliyaha iyo korontada iyo leydhka arrintaasina waxaa loo arkayay inay tahay olole ulakac ah oo lagu waxyeeleynayo dadka ra'yidkaa iyo meelaha muhiimka ah ee ay ka midka yihiin xarumaha korontada iyo xarumaha kuleyliyayaasha ukrain xilligan oo ah xilli qabow ah oo uu jiilaalkiiba uu bilow yahay oo uu soo galay waxaynu arkaynay in cusbitaaladii qaliinka lagu gelayay leydh la-aan oo sidoo kale la isticmaalayay tooshash iyo moobilo leydhka loo ifinayay iyo sidoo kale faynisyo waxaa taasi ay u muuqataa kolkaa in ruushku uu doonayoba inuu jiilaalkan uu isticmaalo qaab dagaal ama hab hub oo kale ah si uu dadka ukraine uu ugu khasbo inay ka cararaan dalka sidoo kalena kuwa ku nool ee la dagaalamayana uu u daciifiyo awoodooda jirahaaneed iyo awoodooda dagaal dadka qaarna ay u arkayaanba inay magaransaye ka cararaan ay meelaha ay ka helayaan magaransaye kuleylayaha iyo sidoo kale dabka ama leydhka ay aadaan ama ay tagaan ukrainena waxa ay dalbanaysay oo ay ka dalbanaysay nato iyo reer galbeedku inay siiyaan nidaamyada difaaca hawada ee korontada dhaliya si ay dib ugu soo celiso baahida tamarta iyo koronto la-aanta waxaynu ognahay walaal nato inay fudaydisay keenista basaska ambalaska sidoo kale maraykanka ayaa ku deeqay saddex iyo konton milyan oo dollar si loogu iibiyo qalabka korontada jarmalka ayaa sidoo kale isaguna waxa uu ukrain ugu deeqay saddex boqol iyo konton koronto dhaliye wasiirada arrimaha dibadda ayaa sidoo kale isla gartay fulinta go-aankii sanadkii labadii kun iyo sideedii ee shirkii nato ee ahaa in ukrain ay xubin ka noqoto isbahaysiga nato ha yeeshee tan iyo xilligaasi ma jirin wax la taaban karo iyo jadwal cad oo qeexaya ka mid noqoshada ukrain ee nato quwadaha reer galbeedka ayaa ka cagajiidaya in ay go-aankaasi qaataan iyaga oo ka baqaya in ay kor u qaaddo khatarta isku dhac toos ah oo lala galo ruushka qaar ka mida dalalka ku yaala baltiga ayaa soo jeediyey in taangiyo lagu caawiyo ukrain waxaase muuqata in go-aankaasi uu yahay mid aanay ku degdegi karin nato xilligan ha yeeshee la kordhin doono oo keliya taageerada dhaqaale iyo tan bani aadannimo ee dadka ukrain ay u baahan yihiin ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
aroor wanaagsan dhegeystayaal midalba waad nagala socotaan markana dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa noo soo koobaya nuur xasan nuur
xulalka kubadda cagta ee senegaal holland maraykanka iyo ingiriiska ayaa xalay u soo gudbay wareegga lix iyo tobanka ee koobka adduunka ee sanadkan labada kun laba iyo labaatanka senegaal waxay laba iyo hal uga badisay ekwador goolka guusha waxaa u dheliyey kabtankooda qaalidu kuulibaali sidaasi ayayna senegaal ku noqotay waddankii ugu horreeya oo ka socda afrika oo u gudba wareegga xiga ee koobka adduunka ee sanadkan ka dhacaya dalka qatar holand laba iyo eber ayay ku khaarijisay xulka waddanka martigelinaya ee qatar maraykanka iiraan ayuu hal iyo eber uga awood sheegtay halka ingiriiska uu saddex iyo eber uga badeeyey xulka wales ciyaaraha galabta iyo caawa dhacaya waxaa ka mid ah xulka koobka difaacanaya ee faransiiska oo la ballansan dhigooda tunisiya denmark ayaa wajihi doona australia sacuudiga waxa uu la dheeli doonaa mexico halka argentina ay la ciyaari doonto poland natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahaas idaacadaheenna xiga ayaan idinkugu soo gudbin doonaa
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o w washington markana dhinacii heesaha heestii bararyaaq ayaannu idiin soo qabanaynaa nala dhegaysta
salaan buru ahaaneed aan kugu bogaaje baxsano ma nabadba adigiyo bahdii kale barbartii sidee tahay eryaasamo ma joogtaa galgacalkaba eryo tegay xusuusto ilnugaylka barashada bilowgiis galgacalkaba eryo tegay xusuusto ilnugaylka barashada ballantiyo heshiiskii gabadhan baraaraa ku ballaynay xiisaa aroskii ballaaraa batarkiioo ciyaartii habluhu ay bilaayeen budadhigihii unkaaye u harbaaji waa adi ku harbaaji waa adi baabi'iisii iyaaduu la bixi tima baar furanka caashaaqa kaysoo ballayse bidixaynta sheekada ka baxnaani yeriye baxshi soorya xididee beenta lagula xaaleeye kolkii lagu biciidsaday danta biday baroor diiq inuu igu bogsiiye ibanbaanshay waa adii balaan sheeko baralay bartilmaanti waagii baaqi abwaanedka macaanaysaid khaliifa heestaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii aroornimo intaan mar kale kulmi doono kowda iyo barka doornimo xaggiina marka ay tahay waa dhammaan v o nabadgely
bismi illaahi waa ko cabdow beertii aan limay haddii aanay ii bixin caddii bay dhantaydii badwaynta iyo xeeba katalawday buuro aanay iidi dhaamay cabdow beertii aan dhimay haddii aanay ii bixin haddii bay dhantaydii badwaynta iyo xeebaa